ibnu sallaam midkoodna imaam maali oo daraadeed oo uga joogto markii dambana imaam malik markuu sii doonay ayuu masjidkiisiiba kaba eryaama ka saaray haddaba qolooyin saasaa lagaba soo naqliya laakina khilaafkaa wax lagama soo qaadin oo wax ka duwan mido waa kii hore ama wejkii labaadeen sheegaynay iyo jaanibkii labaadoo waxa weeye qiraa'ada sheekha lagu dul aqriyaa wixii lagu xambaarayay waa wej saxiixo awjuhu taxamul ka mida oo aadba u mudan ayuu yahay oo waaba kan kii labaad noo sideedii kayfiyo ama nooce taxamulku uu kuba imanayo taasi iyadu waa midoo waa taa ijmaaca uu inooguba soo naqliyay khilaafkuna halkan ictibaar ma laha bal haddaba haddii khilaaf jaanib jiro waa jaanibkan waana halkii aan lahayn bal qaybta saddexaad oo ah ama wejka saddexaad ay kaba eegeen oo samaacaynu soo maray iyo qiraa'a cala sheekh laba keebaa ssay u kala horeeyaan keebaa mudnaanta leh marka wuxuu yihi waalkhulfu khilaafoo fiiha tan aan hayno ee qiraa'ada ama cardiga iyada kuba sugan waxa weeyaanuna culimada kaba dhacay khilaafka jira hal tusaawi miyay la sinaanaysaayoo qiraa'adan sheekha lagu dul aqriayaa alawala qasmigii iyo qaybtii hore waa samaacii sheekha laftigiisa laga maqlayay miyay la simantoo waa islamidun oo way siman yihin oo waxay ku kalduj tansiikh buu leeyahay oo saa daraaddeed waxa ay ma kala raajaxsaneen waa wax siman aw amase hiya iyadu duunahu mid ka waabsan weeyo samaacii way ka hoosaysaa samaaca rutbada martabada koobaada iyadna waa martabada raacaysa taab ow amase fawqahu waaba mid kasii sarraysa oo mudnaanta waxaaba leh in qiraa'adii sheekha lagu dul aqriayaa ka mudan oo ka sarraysa samaacii laftiga sheekha lagaa maqlayay intaas baa khilaafkii intiina ciddii kala jiri waa kan inoo soo naqlinayo wuxuu ihi fa nuqila waxaa laga soo naqliyey can malikin malik iyo wa saxbihi wa asxaabtiisii dee dadkii madhabtiisa oo dhan ba istiraacin iyo wa mucdami kuufata kollay wasankaa keenay kuufa imaka maanta in dee albaa layska gelina alkuufaba la yidhaah sarfiga laga manciye wa mucdami ahlilkuufati reer kuufa intoodii badnayd waa culimmadii reer kuufa walxijaazi iyaguna culimadii reer xijaaz intoodii badnayd xijaaz maantana reer makaa looga jeeda ina imaam maalikba madani buu ahaa isagaa taasoo waa kaa gooniya uba sheegay ahlilxarami xaramka osan waa xaramka ehelkiisa ahaa maca albukhaariyi bukhaari maci iyagoo dee taasi kuwa waxaa laga soo noqliyo maca albukhaariyi bukhaari maci ah ama dee bukhaarina uu laba jiro huma siyaani anahuma waa qiraa'ada sheekha lagu dul aqriyayo maqalka laga maqlayaa siyaani inay siman yihiin oy isku mid yihiin bukhaarina kolley kitaabulcilmi oo kitaabkiisa kala mida matniga ayay umuurahan kuba dhigtaabeen wabn abwaabta kitaabulcilmi mid kaba mida xaafidna uu sharxo wabnu abiidin taasi waa qowl oo way siman yihiin weeyo qolooyinkaas wabnu abi dibin ina abi dibi waa imaam macruuf oo maxamed ibnu cabdiraxmaan la yidhaaho maca nucmaani oo nucmaan maciisa ahaaday nucmaanna waa abu xaniifa nucmaan ibnu saabit adrajaxaa aliftiibaa halkan inaga dhacsan aliftii dee tasniyada waa laba ibnu abi dib iyo nucmaan kolleyna waa dabcadeena dabcaadka kale kitaabkaba way la wada socotahay alifta waa ku darsanaysaan waayo waa tasniya maka halkan oo waxa weeyaan waa wabnu abi dibin oo mubtada ahayd oo dee nucmaanna lala socdo khabarkoodii qad rajaxaa waxay labadaasi raajax yeeleen alcarba qiraa'ada sheekha lagu dul aqriayo oo ayay raajax yeeleen alcarba cardigii bay raajax yeeleenoo iyagu samaaca tan bay kaba horraysiiyeen oo waxay leeyihiinba samaaca sheekha laga maqlayo cardigaa ka raajaxsan oo dee umuurahay u xujaysteen waxaa kaba mida sheekhu hadduu sahwiyo oo markan uu aqriayo qaladba ka dhaco ninkii daalibkaah ee kitaabka ka dhegaysanayey inuu deetaa uu qalad kaa celiyo uma suurtogelaysa ama way adkaanaysaa oo ama dee isagiiba aqoontaa ma leh uu qaladkan ku sixilaa ninkan daalibkiihi ama sheekhiibaabu ka xishoonaya oo haybadii sheekhaaba taallaa ama arrimo kalaa dhici karto arrimaha kalena ay noqon karaanba haddii wejkani laba de ama cibaad hadalkani uu laba ixtimaal yeelan karo oo dee uu yahay wax dee laba wejba yeelan kara waxaabu dhici karta inuu qaato hadduu dee ninkiina nin imaamo ama macruuf oo caalimaba yahay inuu taasi wejiro yahay ama qowlka uu qababa uu yahay isagu sidaas ayaaba dhici karta oo dee kolkol dee taasi way iman kartaa imaam malik way soo naqliyeen inuu naafici quradan toddobadaas kaba mid ahaayo reer madiina qoradan toddobadaas kaba mida ku yidhi masjidkan rasuulka imaam haka noqono imaamnimada iska ilaaliyo haka noqono waayo nin imaam xaggii qiraa'aadka ku ah ayaa tahay haddii markaad aqriyayso qur-aanka adiga xataa carab kuwa uu kaa baydho de waxaaba la odhanaya waa qiraa'ataas waxaa loo qaadan dadki ina nin imaamaad qiraa'adii ku tiri mi waa qiraa'o jirtaa lays odhanoo bal markaa laakiin si aanay taasi u dhicin iska ilaali buu yihi imaam ha noqonin oo dadkiio dee waa khaasatan ruuxa mansilada leh waafadi kartana way noqon kartaa xadiidka aada aqoon weyn uba leho dee kolkol ina wixii xaafid kolley ma wada noqonayo wixiinama soo wada xaafidsanaya kolkol xadiis aan dee dee sidaaba si ahayn dhici karta ama ilow ama saawi inuu xadiiskii usoo qaato oo kale dee fulan baaba soo qaataa la odhan karaayo markaa xadiisnimaaba dadka ay u qaadan karaan ictimaadka isaga ay ictimaadsanayaan daraaddeed ama inuu dee sugan yahay oo kale bal markaa ama taasaaba dhici karta hadduu dee lais odhan karo waaba malaa dee waa waj sawaaba haddaba umuuraha daraaddeed baa iman kalay leeyihin marka laakiin sheekh daalibku uu aqriayo dee waxyaalahaas sheekii kol hadduu dee macrifadii leeyahay o ninka radintii baa dee dhib yar oo isagii waa ku radiyaya umuurahan kalena maba imanayaan marka jaanibka marka laga eego qiraa'ada sheekha lagu dul aqriya inaad kaba maqasho ka mudan bay leeyihiin qad rajaxa alcarba waa laba wajeeg ayaan haynaa waa tii uu lahaana aw fawqahdi wa cagsuhu kan tarjiixan cardiga la raajax yeelaye samaacii laga raajax yeelaya cagsigii oo cagsigii muxuu noqonayaa in samaaca la raajax yeelo samaacu mudnaanta leeyahy sidaa laynoogu soo kala horreysiiyey cardigna ka labaad yahay oo samaaca sheekha carabkiisa laga maqlaya uu ka raajaxsan yahay iyadoo sheekhi lagu dul aqriyo ayaa asaxu sixo badan kaas buu sheekhu raajax yeelay maanta walibana wuxuu yidhi wajulla ahli sharqi nimankii reer bari waana dee bilaadii islaamka jaanib aada u muhiim oo badnaa bal markay cilmigeen xadiiskiiyo umuuro khuraasaan baa dee qaybtan kaba mid ah iyo bilaad kale oon dee khuraasaan ba ahayn oo bilaadii bari ayma badan ay kaba timi ah haddaba reer bari intoodii badnay nimankii reer bari intooda badanna janaxa wuxuu u iishay julligood naxwahu dee bukhaari bayna waa nawaaxidaasoo waa ka qowlkan qabee naxwahu waa naxw kan naxwigii oo maxay ah tarjiixu samaaci cala alcard samaaci in la raajax yeelo oo cabdiga laga raajax yeelo waa umuura inoo cad magacyadiina inoo sheeg wixii dee kale dad ee soo raacraacsana shaarix ayaa insha allahu tacaala xagga sharaxa inoogu taamyeelo weydin eegi in maantana culimada magacyadooda aan arkaynaa aad bay sharax iyo matiba u badnaanayaan midna marka anigu tarjamadiisa ma taaban karo ee idinkay laakiin xiltiina tahay bal dadkaas a u barataan a u ogaataan ayna dee dee tatabucdaan oo meelihii aad ka helayseen aad tatabucdaan bal markaa waxa mees afartan bayduu sheekhu ama shantan bay inoogu sheegay qiraa'adu waxa ay tahay waynu soo maray eh laba dhinac buu kaba hadlay oo ah maxaa xukunkeedu yahay wej miyaa wax lagu warin karaa iyo maxaa rutbadeedu intay tahay iyo iyadu samaaca marka laysu eego markaa ka hore bayskariu inooguba sheegayo waa ijmaac buu leeyahay in ay ansaxayso in wax lagu wariyaa dee waana sidii qiraa'aduba ay uga badnayd marka la eego werintii marka khaasatan riwaayo loo jeedeen diraaye looba jeedin bal xataa wixii diraaye loo jeeday caadadood deesay ahayd ruux baa aqriyayo dee sheekhu waaba macnaynaya una ruux kalea qiraa'adiisa waleeya sida in badan manaadiq lagaba isticmaalo bal taasi waa mid qowlka labaadna waa rutbadii oo rutbadii baa saddex qowli meesha jiraan labadoodu way siman yihin oo mid kastaaba wej tarjiix bay leedahay oo de waxa weeye saas daraaddeed way u siman yihiin midna waxa weeye qowlna may qiraa'adaaba ka mudan oo waata abu xaniifayo kaba soo naqliya ibn abi de midna waa dee tan intooda badan marka dambe ay u iisheen culimada reer barigaasna ama uu kaba soo naqliyo sheekhu uu ka cabirayna qowlka saxiixa ama asaxa inuu yahayo waa inay samaaca min lafdi sheekh haddaan dee wax keenaya qiraa'adii in la raajax yeela aanu jirin inuu raajaxsan yaho qiraa'adii sheekha kaba raajaxsan yahay ee lagu dul aqriyaya intaasba weeye macnu waaba intaa wax kaloo dee saasi ma jirto laqbadan ku laabmayn wa ajmacuu waxay ku ijmaaceen culimadu akhdan qaadasho waa cala alakhdi biha iyada la qaato ujeedadu waa calaa sixati alakhdi wataxamuli biha wey in iyada wax lagu wariyo oo lagu xambaaraa qira'a oo shaksi lagaga xambaaraa sidaa daraaddeed ama akhbarana ha la yidhaaho ama xadasna qira'atana ha la yidhaho dee sanadkiisaa uu kugu galo taas ansixitaankeeda ay ansaxayso way ku ijmaaceen ee waa iktisaab guud marka la eego khilaaf yaroo jiray khilaafkii wuxuu ijmaac ugaba cabiray iduu khilaaf jiro yar oo kooban ictibaar baanu lahayn maanta halkan waraddu waanay radiyeen culimadu halkan way diideenba naqlad khilaafka khilaafa way radiyeen khilaaf naqlinteeda halkan lasoo naqliyo oo la yidhaaho dee qolooyinkaasaa taa qaba la yidhaahaba wamactadu may tirsanoo may ictibaarin bihi khilaafkii uma itoodwin oo ina khilaafkaa ictibaar iyo markaa ictidaad uma yeeline bal waxay ku camal faleen wax ka duwan imaam malikna waa ta aan kaba soo noqoninay hadaladiisii odhanaya weeye bal taas wey haddaba khilaafal ku jira bal jaanibkaa khilaafka inay ansaxaysa wejta xanuuntay waa kan le waaba iska itifaaqa ma ijmaac jaanibka khilaafku jira waa kanoo walaakin alkhulfu khilaaf oo fiiha iyada fiigeeda ku sugani waxa weeye hal tusaawiyi miyay la sinaanaysaa qiraa'adan sheekha lagu dul aqriyaya alawala ka hore ka hore waa maxay waa qismigii hore waa astabaac min lafdi sheekh waa taas waa qismigii hore soo maray aw duunahu aw amase hiya iyadu duunahu madduunkiibaa way ka hoosaysaaye ka waabsanto samaaca mudnaantana iyo dee horeynta iyadna way ku xigtaa uun aw amase fawqahu waaba korkiisiyo iyadu fawqahu fawqa asamaaci weeye ama fawqa alawali kaa hore mid ka sarraysaba weeye oo iyadaa rujxaan kale ta halkaasaa khilaafku yahay ciddii kala tidhina waa tan oo fa nuqila waxaa laga soo naqliyey can maalikin maalik iyo wa saxbihi saxbigiisii lagaba soo naqliyey iyo wa mucdami kuufata wa mucdami ahli ahlilkuufati reer kuufa waa culimadoodii baa loo jeedaa mud culimadooda intoodii badnayd iyo walxijaasi iyaguna reer xijaas culimadooda intoodii badnayd waa reer maka ahlilxarami xaramka ehelkiisa ahaa maca albukhaariyi bukhaari maciisa oo bukhaarina waa kan qowlkan buu qabaa shaqadiisiina uu kaba soo naqliyey naftigiisaanay kuma taalaa saxiixaan humaa siyaani macnaa anahumaa labadan samaaca iyo qiraa'adu siyaani way siman yihiin oo waa isku mid macnaa ma kala raajaxsana taasba weeye ay taas baa lagaba soo naqliyey wabnu abi di'bin ina abi di'bi oo waa imaamka macruufka ahaa oo nacaalim u ahaayo xataa bal shaafici labadna uu yidhi macnaha dee wuxuu markii aanu isagii la kulmin iyaga wax ka warin ama aanay u suurtagelin inula kulmo ayaa dadkii badnaaya dee uu soo gaadhay marka la eegay de ahaan yaanu dee ha kala horlinteen anu laakiin u suurtagelin inuu wax ka maqlo ayaa wuxuu ihi dee laba nin buu kasoo qabiil labadaasunbaaban dee ku qoomamooday ama dee kaba tiraanyooday inaanan laba kulmin oo waa in abidib iyo imaamkii lays lays hadduu hore masar u tago waa gaadhaya abidibi kolley suurtagalumay ahayd inuu wax ka wariyo isagaal jirkiisii baabu dhintay laakiin waa mansilada uu cilmi ku lahaa un maxamed ibni cabdiraxmaan oo maca nucmaani ina nucmaan me nucmaan maciisa abu xaniifa qad rajaxaa labadaasi waxay raajax yeeleen qolooyin kalena way la jiraan oo sharaxaa ku arkaysaane alcardu cardiga maxaa jaanibkay dee xujaysteenna waa ta aan soo sheegay wa cagsuhu cagsigiisa oo waa maxay cardigoo la raajax yeelo cagsigii oo ah in asamaac min lafti sheekh la raajax yeelo kana martabada labaad uu noqdaa ayaa asaxu sixo badan ciraaqi baa leh wajullu ahli shari reer sharqi ama dadkii bariga culimadoodii intoodii badnaydna janaxa wuxuu yeeshay naxwahu kaas oo xagga tarjiixa samaaca cala alcardi taas buu yeeshay sakhawi fatxudaqna kolley uga yar dheeraa una way kuma sugan tahay ama zakariya alansari ayaa halkan waxaa adigu yidhaahaan markaa de bal haddii aan raajax yeellaba samaacii aynu cardigan ama qiraa'adii ka raajax yeello waxa weeye dee taasi waa markay umuuruhu iskaba caadiyiina maxaa laakiin iman kara in shay caarida ama daari uu yimaado kii hooseeyey ee mudnaanta lahaa mee laga mudnaa kaba dhigaya ka mudnaanta leh waa xaalada hore haddii la yidhaha cardiga raajaxa iyo haddii la yidhaha makatanba way ibanaysaa oo waxay uga la nadiir tahay xadiidkii markaynu soo marray saxiixa ahaa ee waxaanu yidhi waa bukhaari iyo muslim waxa kuba sugan ama labadaa kitaab baa kutubta kale oo dhan ka horeeya taasi si guud bay ahayd markaa axaadiista loo dhaadhaca xadiid xadiid waxaaba dhici karta xadiis markii hore laga sarreeyey inuu isaga umuuro kaloo ku soo kordhay daraaddeed oo ama duruq badan iyo waxyaalihii haba noqotee uu isagu yeesho rujxaanta oo la raajax yeelo taasi way dhacaysa warubama yacridu lilmafuuqi maa yajcalu musaawiina qudima bal markaa taasi baydaan soo maramayna taasi waa ciraaqna waa suyuudeen bal markaa tan oo kalena haddii bal cardigii uu masalan daalibkii baaba nin aqoon siyaade ah leh oo sheekii ka aqoon badan waa ka dabdi badan yahay oo isagii baaba taas oo kale ama sheekha naftiisa markan uu dhegaysanayo uga xifdi iyo ama faham iyo xuduur ama iyo baraarugsani badan marka uu isagu yahay ka aqriyaya waayo ruuxii wax aqriyaya kulle wuxuu mashquul ku yahay qiraa'adan ruuxa dhegaysanayaana dee mutafariq wuxuu yahay bal ruuxan inuu dhegaysto wixii aad idraagiisa iyo tayaqudkiisa xaggaasi uu kaba badnaanaya hadday umuurahaasi jiraan de cardigii baaba mudnaanta lehoo banaa ayaaba kolkol mudnaan yeelanaya lakin taasi waa xaalo dee caarida ayay noqonaysaa tii guud waa tan aynu soo maray aqwaashii kuba sugnay bal imanka wejkii ama qaybtii inoogu dambaysay hadalkeedu ha dheeraade ayaan gelaynaa oo ah bal sheekh hadduu adigu aada wax ku wariso cardi ama qiraa'ad sheekhaagii fuul akriday oo dee adigii intaa waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala dee waxa weeyaan uu ku makansiiyo in adigiina lagaa qaafo oo wax lagaa wariyo oo tii gudbisood gudanayso dad kale aad u gudanayso ama aada u gudbinayso cibaaraadkaad isticmaalaysa in hadiyo goorsaan arki dooneen aragnayna ada iyo taxamul baa jira cibaaraad ada ayaa jiro cibaaraadka al-adaa waxay ku xidhan yihiin taxamulku suu ahaa oo kolba si aad ku warisasta ahayd baa cibaaraad u munaasibaad marka dambe adigu xadiidkii ku gudbinaysaa oo aad dee dadkii u gudbinaysaa baad sheekhyadaadina kaga soo noqonaysaa haddaba maxay cibaaraadka la isticmaalaya ay tahay tiibuu inoo dheerayn doonaa ee hadallada jira daraaddeed oo wuxuu yihi balabyaada haddaan qayba israaciyo wajawaduu culimmadu waxay fiicneeyeen bimacnaa ay ku tiriyeen ka fiican ee toosan inuu yahay fiih waa kan aan noocan aan hayno ee cardiga ah ama qiraa'ada sheekha lagu dul aqreeyaa marka la gudanayo oo fii xaali adaa'ihi weeyeen qara'tu calaa fulaanin waa intaas oo aad tidaahid oo qaala xadasanaa fulaan oo sanadkiisii baad kaxayn waa mid waan aqriyey amase aw amase quri'a waxa lagu dul aqriyey waa calaa fulaan oo marka hadaynay keligaa maba jihin dad baa la wada joogo dadka inay ma wada aqriyayaan nin baa ka aqriyay inta kale way dhegaysanayaan markaad adigu qaarigii tahay qara'tu laakiin marka nin kala aqriyayo adigu si aad fadhido ma jirteen dhegaysanayso maxay quri'a waa lagu dul aqriya calaa fulaanin laakiin maxaa raacaya maca qawlika qawlkaagii aada odhanaysa ama maca qawligii ruuxiisa odhanaya qowlkiisuu odhanayay maci wa ana asmacu anigoo maqlaya oo maaha dee in lagaaga warramay anigoo dhegaysanayoo maqlaya ayaa hebel lagu dul aqriya waana ta ugu mudan waayo iyada tani maxay ugu mudan tahay ay ugu fiican tahay xaaladii jirtay ee waaqac ahayd iyadoo meel kalal ayay ina tusaysaa oo arrintu inay qiraa'a cala sheekh ahayd baa inoogu suganoo iyada waa cibaaro sariix ku ah si aad ku taxamushay taas baa ugu fiican dabadeed wixii ka dambeeya waa kuwa inoo soo socda oo wuxuu uhi suma taa bacdigeed taasaa mudnaanta leh ugu fiican oo iyadu xaaladiibay dee toos u abbaaraysaay oo si sariixay u sheegi si aad ku taxamushay cabir cabir adigu bimaa madaa wixii tegey fii awali oo noocii hore maxaa inoo tegay oo taas soo maray samictu waan soo maray xadasanii iyo xadasanaa waan soo aragnay akhbaranaa iyo akhbaraniina waan soo ku soo maray amba'naa iyo naba'naa waan soo aragnay bal dee qaalo lanaa iyo qaalo iyona kuwaasi way jireen haddaba waa noocii hore waxaad ku soo martoo dhan taas haddana waa martabada labaad ka cabir samictu wuu ka soo reebi doonaa ee bal xadasanii badhe ama xadasanaa ama akhbaranaa ama akhbaranii laakiin muxuu yidhi fii awalin muqayidan xaala tahay mid qaydaya haddii muqayada la yidhaahna malaha musuuntii kitaabka nusqooyinka laga hayo barhkood saa way xarakaysan yihiin oo ism mafcuul lagaba dhigo dee macnuuna waa isla midun muqayidan laakiin cabir hadday inoo taalay halkaas oo khidaab ay ahayd ficil amar buu ahaaye tanna siibaan iskagaba wadanaynaayo muqayidan xaala tahay adigoo qaydaya haddii taa nafteeda muqayadan la yidhaha xaalu yahay ku ku qaydan lafsigaasi waa caadi waa sawaabuun labada siyoodbana waa xarakad way taalaa nusqooyinka la hayo ee matniga ah muqayidan qiraa'ado xaalatay mid ku qaydaya taa aynu soo marray kuwii hore aynuugu soo marray alfaadaha ahaa qiraa'atan calayhi taad ku qaydaysa oo maxaad odhan xadaanaa fulan qiraa'ata calayhi in haddaad xadaanaa idlaaqo si horuu noqonaya xadaanaa fulanun qiraa'atan calayhi ama dee waxa weeyaanba akhbaranaa fulanun ama akhbaranii fulanun qiraa'atan calayhi ama amba'naa ama naba'naa qiraa'atan calayhi adigoo qaydayan idlaaqayn haddii la idlaaqo way noo dambaysaa kalaam dambaa jiraan qiraa'atan calayhi xataa low kunta haddaad tahay munshidan mid inshaadayo aqriyayo shicir dee kayrkaa leeyahay adigoo ama isagii kan wax ku dul aqriyey ama cid kaloo ku dul aqriday dhegaysanayay haddii aad xataa suuradaa tahay qul waxaad idhaahaa anshadanaa qiraa'atan oo laftiga dee waa waxaad isticmaali karta xataa shicirkii waa shicirkii gaar ahaantii waabadu isticmaali kartaa anshadanaa waxa weeyaan hebel baa noo inshaaday hadduu isaga dee uu isaga aad ka maqasheen anshadanaa baa lagu daynayaaye laakiin waxa weeyaan waa anshadanaa qiraa'atan calayhi aqrin lagu dul aqriyey taas buu noogu inshaaday laa samictu laakiin maya samictu maya allah bimacnaa istisnaa kale aan kaba dhigano ilaa samictu macnaa wacabir cabir uma cabir bima madaa fi awalin muqayidan qiraa'atan calayhi laa samictu ilaa samictu samictu un mooye oo laftigaa samictu dee sariix wuxuu ku yahy waxaad maqlaysa ood maqashay oo laftigiisi aad ka maqashay dee markaad leedahay samictu minhu ama samictu fulanan yaqulu waxa uu sariix ku yahay maqal markaasaa ha isticmaalin adigoo xataa qaydayo le samictu qiraa'atan leh laakiin wixii kale adigoo qaydaya oo qiraa'atan ku qaydaya iska isticmaal taasi waa mid oo laakiin bacduhum weliba bacdigood buu leeyahay waa iyaga bacdigood culimada qaarkood oo malik iyo sawri iyo ibnu cuyeyniya baaba lagaba soo naqliyee qad xallala xataa samictuda waa fasaxay waa baneeyey oo wax dee markaa banaan oo jaa-isa ayuu kaba dhigay tanna laakiin qowlka saxiixi waa taas oo samictu halkan inaan la isticmaalahayn laakiin kuwa kale iyadoo laqayday la isticmaalayo bal markaa maxay istanadyaada inaan dee ani ila sii dheeraan saddexan mid sheekh muxuu inoogu sheegayaa marka dambe adigu aada fadhiisato meel aada wax ku faa'iideynayso oo qiraa'adii adigu wixii kutubtii aada sheekhaagii ku dul aqridayna lagaa naqlinayo dee markaa haddii ay diraayo koymuseenna u sharxayno waxba taasi ma jiraanoo waa diraayo riwaayo ugama jeedne laakiin markay riwaayo tahay oo sanad lagaa doonayo doonaysa inaad adigu sheekhaagii ka bilowday ilaa mu-alifkii kitaabka ama se hadduu axaadiis marfuucaba yahay sanadkiiba toos ku kaxeeyo markii wixiina aada qiraa'o ku taxamushay iyada markaa maxaa ugu fiican in la yidhaaha buu yihi adoo idhaa qara'tu calaa fulaanin markaa sanadkiisii baad hadda ku daraysaa oo qara'tu calaa fulaanin waxa weye dee markaa qaala xadasanaa fulan can fulan can fulan ama isaga cibaaradiisii un ama quri'a calaa fulaanin marka adigu aadan qaariga ahayn ee adigu nin kale aqriyaya laakiin adigu aada majliska joogtay quri'a calaa fulani laakiin markaa maxaad raacinaysaa quri'a calaa fulani waana asmacu markaa taasaa u fiican sababtuna waxa weeyaan waaqicii jiray ayaa iyadoon ina wax ihaam iyo laftii kaba iman ayay caddaynayaan oo wixii aynu ujeednay sariix ku yihin ama wixii uu ruuxu kusoo taxamulay maxaa martabada labaad noqon alfaadihii aynu u kac noocii hore aan kuma soo maray de waynoo qoray inu abyaada inooguma jiraan nadmige kuwaasood laakiin qayday ood ku qayday qiraa'atan calayhi ama xadaanaa qiraa'atan calayhi akhbaranaa qiraa'atan calayhi anba'na taas isticmaal qaala lanaa qiraa'atan calayhi cibaaro saasaba kuwaa isticmaal adigoo qaydaya taasna waa wax bannaan iyadna caadi intan xataa munshidan anshadnaa qiraa'atan calayhina de horta in isaga kalaamkiisii ay ahayd ujeedadiisii isagaana dee fahmayo sheekhu oo wixii uu noo soo dhigtay marka xagga hoose safxada dhexdeeda wuxuu yihi xata istacmaluu fi linshaad ilaa u isticmaaleen laftigii inshaad oo waxaad moodaa daahirka cibaaradiisu iyadoo axaadiisba ay arrintu ahayd ama cilmi kale oo waxaa sheekhiina sida looga wariyeyna ahayd qira'a calayh oo uuna yidhi lafdiga ugu fiican qaraa'atu iyo quri'a weeye laakiin xadathanii iyo akhbaranii iyo kuwa waa la isticmaali karaa haddii la qaydo in suurada nafteeda si axaadiista la warinayo oo kale ka soo qaad anshadana oo kalena loo isticmaalayo haddii uu tidhaaho aanad odhan qiraa'atan markaa dee xadahanaa qiraa'atan caleyh tida anshadanaa qiraa'atan calayhi inay dee taasi ay isticmaaleen ay iska caadi tahay oo xagga hoose waxaa inoogu qoran sharaxan xata istacmaluuhu fi linshaadi faqaaluu anshadana fulanu qira'atan calayha aw biqira'ati calayhi waa cibaadadiisu waxaad moodaa inay dee iska wada wax guudba tahay laakiin kitaabkii uu nadminayey kollayna waasan hadalkiisa ku xambaarayna waa insan kusoo laqbeeye waxaa kuma sugnaa inuu qayday tan oo wuxuu sheegay imaka ibnu salaax oo kale uu yihi wakadalika anshadana qira'atan calayhi fi shicr taasun buu cibaaro sariixuu ku qayday oo markay shicir noqoto dee haddaad ninkii ka maqashay carabkiisii anshadana fulaanun baad ku daynaysaa taas waa mid ee shicirkan waad ku dul aqriday adoo shicirkiisii uuyoo ka qaadanaya ama shicir kaleba haba noqoto ama se waxa weeyaan waa lagu dul aqriyayo waad dhegaysanaysay suuradaas anshadanaa keliya ma odhanaysa se halkan baad u qayday ayaa xataa shicirkana marka la warinayo ee se lagu warinayo waxa lagu dul aqriyay ee ahayd anshadanaa fulanu qiraa'atan calayhi oo laakiin shicirka ah maaha in axaadiisii anshadanaa la isticmaalayo waa nafta dee fatxulmugiis iyo fatxulbaaqi iyo kuba sugan hadalkan yar caam haba ahaadee waa nasar ku soo laqmeeyey oo waxay shicirkan leenahay taasi gaarba u tahayba amaa samictu iyada lafdigu waa sariix maqal buu sariix ku yahay markaa lama isticmaalayo dee culimada qaarkood leh waa isla mid qiraa'ada iyo samaacu kuwaa iyagu yilo way simayihin ama le waaba kala mudan yihiinbo qiraa'adii baaba kaba mudan dee barhkood agtooda haddii samictu la idhaahna dhib ma laha ayay leeyihin intaasi waa inta abyaaddan inooguba sugan saddexda laqbadan ku laabmaya wajawaduu way fiicneeyeen fiihi noocan aan haynee qiraa'ada sheekha lagu dul aqreeye ah maxay fiicneeyeen in la yidhaaho oo ruuxu yidhaah waa cibaaradii an yaquula qara'tu calaa fulaanin kada dee sanadkiisina markaad ku darto aw amase quri'a waa la aqriyey calaa fulaanin weeye hebel baa lagu dul aqriyey iyadoo laakiin tan maca qawlihii ama maca qawlika qowlkaaga aada odhanaysaa iyadu taa raacayuu la jiro walxaal ana asmacu anigoo dee ah mid maqlayo wa ana asmacu aad markay qorica tahay aada raacinayso taasi waa ta ugu fiican ayaan idhi uma cabir cabir waa taa dabadeed waxaad halkan adaha iyo markaad gudanaysa dadkii kale u gudbinaysa aad kaba cabirtaa bimaa madaa wixii tegey fii awali noocii hore ee samaaca min lafdi sheekh ahaa ee kan ka horeeyey aynu ku soo marnay alfaad ada ada ahaa muqayidan xaalatii mid qaydaya ama muqayadan xaaliye kaasi mid lagu qaydayo qiraa'atan calayhi ood lafdigaa raacinaysa xadatanaa qiraa'atan calayhi xataa munshidan xataa low kunta haddaad tahayba munshidan mid shicir ku inshaadaya shicirkaasna uu yahay mid aadna dee naadimkiisii ku dul aqriday ama dad kale ay ku dul aqriyeen adoo maqlaya qul waxaa tidhaahaa anshadanaa qiraa'atan calayhi oo kale haddaad qaydo caadi bay noqon oo dee waxay waa wax la fahmayana taasba wey laa samictu samictu maya ama macnaa wacabir cabir bima madaa fi awalin muqayidan qiraa'atan calayhi laa samictu ilaa samictu samictu uun mooye oo samictu iyada aad qaydidbe haw isticmaalin halkan markaa dee maqaamkan ah alcardi ama alqiraa'a cala sheekh haw isticmaalin ada ahaan taas laakiin bacdan xataa taas intooda badani ha manciyeen oo ma banaanana ha kuba tageenbe bacduhum barhkood qad xallala waa baneeyey tanna bacdigood wuxuu hi sheekhu raximah llahu tacaala wa mutlaqu taxdiisi taxdiisa kiisa la idlaaqay iyo walikhbaari ikhbaarka kiisa la idlaaqay taxdiisku wuxuu uga jeedaa xadatanaa fulaan ama xadathanii fulaan mudlaqiisuna waa iyadoon qiraa'atan calayhi la raacin ee la yidhaho xadatanaa fulan akhbaranaa fulan arrintuna waa sadaqa cardi weeye maha samaac min lafdi sheekh walikhbaarina waa akhbarani iyo akhbaranaadaas kiisa la idlaaqayna waa iyadoo la yidhaha akhbaranaa fulan ama akhbaranii fulan waxa qayda oo qiraa'atan calayhi oo la raaciyeyna ma jirin sad uu ruuxu ku wariyeyna waxay qiraa'o ama cardi bay ahaydba haddaba halkan marka la joogo oo qiraa'o ah isticmaal la isticmaalo xadiiska taxdiiska kiisa la idlaaqay ama ikhbaarka kiisa la idlaaqay ha manacahu waxa diiday oo manciyey axmedu imaamkii axmed dulmiqdaari dee kale qowl ka duwanna waa leeyahay bal martabada iyo sharafta weyn u saaxiibka ahaa wanasaa-iyu nasa-i baa diiday isagana wax ka duwan waa laynooga soo naqlin doonaa nasa-ina waa diiday watamiimiyu watamiimiyu markaan watanka aqrinaynaa tamiimi baan odhanaynaa laakiin watamiimiyu ninkaa reer tamiim ee yaxya yaxya ah maaha yaxya ibnu maciin ma aha yaxya alqabaanna ma aha waa yaxya ibnu yaxya la idhaha waa imaam imaamu ahli waqti ayaanu aha isaguna kolley tarjamo weyne kutubta taraajimta siyasiariyo waa ku leeyahay waanan dee markaas waxa weeye imaam axmed iyo dabaqadiisii ah isaga ha ka yar hor dhinteen haddaba yaxyaha yaxya ibnu yaxya waa imaam atamiimiy ee markaa reer tamiim loo nisbeeyey na waa manciyey iyo wabnulmubaaraki imaamkii ina mubaarak alxamiidu lama hadiyey ficil bimacnaa mafcuula weeyaan maxmuudo sacyan waa xagga camalo waa alxamiidu sacyu waa camalkiisii oo dee nin buu ahaa ha yidhaaheen ba xaafimu xajar baaba dee cibaarada hortii hallaba yidhaaheen taqriibkiisa markuu soo dhigta ay kuma sugan tahay ijtamacat fiihi khisaalu lkhayr khisaashii khayrku way ku kulantay cilmi marka la eego taas waa dee caalim buu ahaa xadiid fiqhi culumtii kala dunayd waa nin ilaa uu ka dhimanayana kitaabadii cilmigaba aardayn taas iyadu mid bay qiyaam habeennimo sadaqo iyo ixsaan oo bal culimo dhanbaaba isagoo isagu bilaadkiisa ay durugsanayd xarameynka iyo joogeytaas oo kale ayaaba waxay iyagu ku kaabsooman u ahaa waxyaalaha uu soo diraya ama u keenayo waqtiga u mawsimka yimaado jihaad adugu waa umuuro badan oo marka la eego khisaashii khayrka min mid kastaba qayb libaax ka qaatay ayuu ahaa waa alxamiidu sacyan ina mubaarak wadaa bal markaa taasba wey labadan baydna markaa iyadoo qaydan la isticmaalo oo la yidhaha xadasanaa qiraatan caleyhi iyadna inay caadi tahay samictum baa laga soo reebayaa wixii kale haddii la qaydo oo la idlaaqan iyadna waa jaa-is maydumid oo halkan waa loo isticmaalayaa maxaa labadan bayd nooguma sugan haddii laba yidhaha sheekiisii wuxuu kaga xambaaray cardi ama qiraa'o uu ku dul akriyey markii dambe ayuu wuxuu hi xadasanaa fulaan wax uu raaciyey markiisa u idlaaqay ama akhbaranii fulan buu yiri wuxuu raaciyey ma jirto suuradaasi miyay banaantay mise ma banaana suuradii waa suuro la ysku haysto markaa muxuu inoo horreysiiyey marka la eego axmed iyo nasaa-i halkana marka wasanka la aqriya malaha nasaa-ida sida kale waaba loo aqriyi karaaye si kalema qabanayo wasanku halkan iyo halka inoo dambaystaba bal kitaabkeenu mayo kutubta kale alifta way gooyeen halkan oo kale nasaa-iyi unbaaba la aqriyaya si wasankuu tooseen haddaba nasaa-i oo qowl labaadna leh yaxya ibnu yaxya tamiimi iyo waxa weya ibnulmubaarak qolooyinkaasi waxay leeyihin mayd lama isticmaalayo oo iyadoo la idlaaqay oo kol hadday arrintu qiraa'o ahayd waxaa loo qaadanayaaba maqal sheekhii laga maqlayoo iyada lama idlaaqi karo oo idlaaq xadatanaa fulanun iyadoo qiraa'o tahay ama akhbarana fulan laidlaqday ma jirto taas way manciyeen qolooyinkaasi bal intaasi waa intaas waa intaasuu inooguba sheegay qolooyin kalea in kala qaba oo wuxuu uhi wadahaba waxay ku tegeen uu ku tegey azuhriyu zuhri labada beydna laqadeeda waan dib baan ugu soo laabna waayo kuwa isku xidhayn zuhri wuxuu ku tegey iyo walqadaanu yaxyihii ibnu saciid alqadaan wa maliku malik wa bacdahu malik dabadiina sufyaanu ee waana sufyaan ibnu cuyayna kaas baa labaataneeya sunood imaam malik ka geeri dambeeya ama sagaal iyo toban ama sufyaanu thawri in badan buu ka geeri horeeyo maaha ee dabadiina sufyaan ibnu cuyayna iyo wa mucdamu lkuufati reer kuufa intoodii badnayd waa culammadii reer kuufa walxijaaji reer xijaaj iyagana culammadooda intoodii badnayd wa maca albukhaariyi bukhaari maciisii maxay kuba tegeen ila aljawaazi banaani ay bannaan tahay taas oo maxaa labadan baydna ay noogu sugan rag waaweyn akaabirtii baa laynoo tirinayaa way fiicnaydna taraajimtooda laakiin dee taasi waa xilkii maanta zuhri iyo yaxya alqadaan malik ibnu anas sufyaan ibnu cuyayna iyo reer kuufa intoodii badnayd buu ihi reer xijaasna culimadii reer xijaas intoodii badnayd iyo bukhaarina kuba soo daro iyagu waxay leeyihiin haddii aadina iyaga qolooyinkan agtooda waa ku raggii qabay in samaaca sheekha laga maqlo iyo aqrinta lagu dul aqriya ay isku mid yihiin waa ti uu lahaa nuqira fa nuqira can malikin wa saxbihi wa mucdami kuufata walxijaazi alxarami maca albukhaariyi huma siyaani waa raggii sidaas ahaa marka waa isku mid bay lahaayeen samaac min lafti sheekh iyo qiraa'ad ku dul aqridaa waa isku mid saas daraaddeed waad idlaaqi kartaaba oo adoo sheekha ka maqlay ama ku dul aqriyey oon kaba maqlin carabkiisii ayaad odhan kartaa xadahanaa fulanu ama أخبرنا فلان البقداد سمعت دي هوري أصارين حدثنا فلان يا أخبرنا فلان وساس واي بنات إطلاق إيضا مطلق إن الاستعمال فالمكان محن هينا لما قول بان هينا مطلق التحديث والإخبار سمع وما بنانا إيه لما دولو أدو إسرائيلي قولوا يمكن يبنى وكاس ولما ركعنا شرحهم بينهم كدري qowlka labaadi waa maxay mee way bannaantahay taxdiidna waa bannaan yahay inaan ilaaqno ikhbaarna inaan ilaaqno waa bannaan yahay iyadoo ay qiraa'o arrintu ahayd bal taasi waa laba qowl baan haynaa soo maha qolo saddexaadna waa kuwan wabnu jurayjin imaamkii ina jurayj jurayjna waa awowgeeda magacana waa magaca markaa reer orobo un reer rum weeye waa cabdilmalik ibni cabdilcasiis ibnu jurayj imaam wey wakada saas oo kale alawsaaciyu awsaaci isna cabduraxmaan imaamkaasi a de waxa weeyaan madhabta gaarka aba lahaa macmuudooyinna lagu dhaqmi jiray maca bni wahabin imaamkii kale jaliilka cabdullahi bni wahabin maci isawoodee kaasna lama jiro iyo walimaam shaaficiya halkan waxaa inoo banaan imaam shaaficiya waxaa ka dambeeya inaan wada jarno iyadoo maca bni wahbin aagayno waa maca alimaam shaaficiyi ta aan halkan ibni wahbin kuba cadfayno waxaa kaloo nusqooyinka qaarkood ay kuba dabdiyeen labada wejba nusuusta qaar waa lagu dabdiyee iyadoo aan iskaba goosano dee wabnu jurayjin wakada alawsaaciyu maca bni mahid iyo walimaamu imaamkii ashaaficiyu shaafici wa muslimun nasiiban kuwani ama waa muslimun ama waa muslimun iyo muslim oo iyo wajullu ahli sharqi dadkii iyagu bariga degaya culimada ahaa ee aada u badnaa iyagana intoodii badnayd taas qad jawazu qolooyinkaasna qad jawazu way baneeyeen abaranaa akhbaranaa idlaaqeeday baneeyeen se xadahanaa may banayn lilfarqi waa kala soocid labada nooc la kala soocayo oo samaacii laftiga sheekha lagaba maqlay iyo waxa weeyaan laga iyo wixii lagu dul aqriyay la kala soocayo ayay taasay baneeyeen waqad cazaahu qowlkan dambe kala saarka ah oo ah xadahanaa haddii la idlaaqana inaanay banaanayn oo samaaca sheekha laga maqlay ay ku qaydan tahay taasi ku khaas tahay haddii akhbaranaa marka ay tahayna iyadoo qiraa'a ahayd in layska idlaaqa ay badnaantao labada saa lagu kala sooco waqad cazaahu waa u nisbeeyey saxbulinsaafi kitaabka alinsaaf la yidhaha ninka leh waa nin markaa xag hoose magaciisu inooguma sugan yahay oo adigu bal markaas xag hoose inooguma sugan yahay oo adigu maxamed baa markaa magaciisa la yidhaha ibnu xasan iyo tamiim aljawhari kitaabkan insaafna wuxuu kagaba hadlayay un xadahanaa iyo amba'naa iyo akhbarnaa umuurahan unbuu kagaba hadlay taas waana nin nasaa-iya isku waqti ahaayeen oo reer masar ahaa haddaba waqad cazaahu saaxibulinsaafi qowlka wuxuu u nisbeeyey in nasaa-iya nasaa-i nasaa-ina waa ti aynu qowlkiisa hore usoo maray inuu idlaaqa guud ahaan diidan yahay min gayri ma khilaafin maagi zaa-ida weeye marka maxaan odhanaynaa waa min gayri khilaafin khilaaf ay min gayri xikaayati khilaafin canhu weye khilaaf meesha uu kaba soo naqliyey iyadoonu jirin oo tan buu idlaaqay inuu kala farqiyo isagu dee qowlka hore mashhuurkiina wuxuu ahaa isagu inuu idlaaqaba diidan yahay si guudba weye haddaba waqad cazaahu waa nisbeeyey saaxibulinsaafi linasaa-iyi iyo wal aktariina intoodii badnayd buu u nisbeeyey markaa wuxuu ihi naadimku wahuwa markaa kala farqintu oo in akhbaranaa la idlaaqi karo xadahanaa si aan la idlaaqayni alladii kii weeye ishtahara shuhroobay mustalaxan waa xag istilaax u shuhroobay tamiisa ama mustalaxan xaala kowni mustalaxan oo liahlihi ehelkiisii u sugnaaday ahli asari waa cilmigan ehelkiisi oo asarka ehelkiisii ahaa istilaxaankii ugu shuhroobay kaa weeye waa kala qaadka labyadii way inoo yardha wada dhammaatay maxay tahay inta badanna waxaan arkaynaa un waa taxdiidka iyo ikhbaarka ma la idlaaqi karaa mise lama idlaaqi kara abyaadanseeye khilaafkii jiray laba qowl waan soo aragnay oo asal ahaanba xadahanaa ya akhbaranaa lama idlaaqayo ee in la qaydo mooye idlaaq looma isticmaalayo waa qowl waxaa kaloo ku xigay zuhri raggaa uu horkacayay dee sida uu inoogu tartiibiyey isaga dee xagga de ahaana raggan ama martab ahaan ugu horeeye iyo qolooyinkii kale uu raaciyeyba inay leeyihin me xadahanaa iyo akhbaranaa ama hala idlaaqeedna waa loo isticmaali karaa qiraa'adii ibnu jurayj raggan uu horkacayee dambe hawa aimadaasna iyaga iyo dee culimada intoodii badnayd waatay u nisbeeyaane markii dambena istilaaxu waa siu markii dambe shuhuroobay oo istilaaxu uu ku shuhuroobo ee kutubtana in loo kala baraarugaa roon bal ninka kala saariyo ninkaan kala saarin sida bukhaariyo muslim oo kale muslim xagganuu la jiraaye waa in labadii la kala qaado xadahanaa marka ay tahay haddii la qaydayo la odhanayo xadahanaa qiraa'atan calayhi waa sax laakiin haddii la idlaaqayo samaacun baa lagu khaas yeelayaayo idlaaq looma isticmaali karo qiraa'adii taas ama akhbaranaa iyada markay noqoto iyadoo la idlaaqay oon waxba lagu qeydin ayaa loo isticmaalayaa qira'adii cala sheekh markii dambana istilaaxu taasuu kuma sugnaaday xagga marka la eega luqa ahaan dee farqi weyn oo saa aan u dhexaysiin karnaa ma jirto ee waxaan odhanaynaan waa istilaaxi walow culimada qaar ay farqi muujiyaan oo ay leeyihin taxdiidka iyo ikhbaarku way kala khaasan yihiin oo taxdiidkaa ka macno kooban ikhbaarkaa ka macno ballaadhan oo masalan haddaad tidhaaho man xadaanii bikada falahu jaa-iza eg ninka waxaa iigu warramay jaa-izuu leeya taa iiba sheegay de iyagu siday kuba misaalin jireenna dee waxa weeyaan bain isagoo celidiisii sheegaya man xadaanii bikada fahuwa xor baa buu yidhi hadduu bal markaa ruuxu u yimaado afkiisa wuxuu gaba sheego sax weeye laakiin hadduu risaalo usoo qoro ama kitaabo iyo waxyaalahaas oonu isagii mushaafaha aani jirin wixii ma mudanayay leeyihinoo lafdigani wuxuu keenayaa mushaafaho iyo in afka dee markaa ruuxan afkiisii lagaba gaadho waxan oo la kala qaato ama alle hadduu yidhaaho man akhbaranii bikada fahuwa fahuwa markaa xurun ama falahu jaa-iza misaal ahaanba hadduu dee u sheego afka ugaba sheego iyo hadduu risaalo usoo qoro oo waraaqdiisa ay u timaado intiiba ikhbaarkii waa lahaya markaa taxdiis kasta ikhbaar weeye laakiin ikhbaar kasta ama taxdiis ma ikhbaarkaa ka waasacsan taasay milicsadeen malaayo bal marka waxay leeyihin xadatanaa iyada idlaaqeeda lama isticmaalayo qira'a cala sheekh ee waxaa loo isticmaalaya samaaci laakiin markay akhbarna noqoto waa la idlaaqaya muslimna kolley waa suu ku socdo oo wuu ilaaliyaa isagu ee culimo badanna waa tan shaaficiya ragga ay leeyihin barkood baa yidhaha ibnu wahbi baa u horreeyey wax saas sameeye laakiin dee rag ka horreeyey ibnu jurayj oo kale iyo awsaaciya raggani way ka horreeyeen isagaba ibnu wahbi way ka horreeyeen oo bal markaas tan baa ay tahay waana kan dambe marka dambe istilaaxu markii dambe uu shuhuroobay oo istilaaxu markii dambe tan buu ku shuhuroobo dee curfi ahaanna marka dambe tanaa la isticmaalay oo tan baa u badanoo waataa dee aad u baraarugayso kutubta kala duwan marka la aqriyayo walow dee xagga martabada iyo sheekha kitaabka lahaa iyo umuurahaasi ay ictibaarta leeyihiin si aan u ogaano bal wuxuu isticmaalayay intaas bay adigu tahay lafadii baan kusoo wada laamaya macnuhu cad yahay wuxuu uhi wa mutlaqu taxdiisi taxdiiska kiisa la idlaaqay oo loo isticmaalo alqira'a cala asheekh iyo walikhbaari ikhbaarka kiisa la idlaaqay oo macnaa xadasanaa iyo akhbarnaa waxba la socon weeye oo la isticmaalo qira'a cala sheekh manacahu waxaa manciya axmedu axmedkii bilmiqdaari miqdaarka oo saaxiibka sharafta iyo martabada sara laha wanasayiyu nasayna waa manciyay dee khilaafka hadalka dambe inoo soo socdee saaxib alisaafku kasoo noqlin doono waatan arki doono watamiimi tamiimina waa manciyay yaxya yaxye ahaa tamiimigaas iyo wabnu mubaaraki ninkii ina mubaarag ee alxamiidu la mahadiyey sacan waa xagga camal ahaan iyo camalkiisa la mahadiyey taasba wey taasi iyagu way manciyeen raggaas waa mancintii leh wadahaba waa saddex qowl layne wadahaba wuxuu ku tegay aلzuhuriyu iyo wاlqaطaanu iyo wamaliku malik wabacdahu dabaydina sufaan waa ina cuyeyna iyo wamucdam lkuufati reer kuufa intoodii badnayd wاlxijaazi reer xijaazi intoodii badnayd wamaca bukhaariyi bukhaari maciisii maxay ku tegeen ila اljawaazi banaani ay banaan tahay in la idlaaqa xadaanaa iyo akhbaranaaba dee waxaanay lahaayeen iyagu way siman yihiinba wabnu jurayjin ina jurayj wakada saasoo kale alawsaaciyu awsaaci oo maca bni wahbin ahaaday iyo walimaami shaaficiyi wa maca alimaami shaaficiyi iyo wa muslimin muslim maciya iyo wa julli ahli sharqi reer sharqi ama dadkii bariga intoodii badnaydba haddaan rafcinana walimaamu imaamka shaaficiyi iyo wa muslim wa julli ahli sharqi qad jawazuu qolooyinkaasna waxay baneeyeen ahbaranaa ahbaranaa idlaaqeed waa idlaaqa ahbaranaa bay baneeyeen in la idlaaqo laakiin may banayn xadasanaa in la idlaaqo maxay taa u yeeleen le farqi kala sooc iyo kala farqin labada nooc waa noocii samaaca iyo noocan aan hayna ay kala farqinayaanoo markaa xadasanaana samaacay ukhaas yeeleen ahbaranaana halkan bay ka dhigeen oo idlaaqeedaa loo isticmaalaya waqad cazaahu qowlkan ah in la kala qaado oo xadasanaana la manciyo in la idlaaqo akhbaranaana laakiin la baneeyo oo labadii qowl bay udhaxaysaa waa qowl markaa kii bukhaariyo qolooyinkii ka horreeyay ay ku tegeen iyo axmed iyo kay ku tegeen baa uu dhexeeya labadii waa tafsiil qowleh labadaa qowl way isqaabilayaan waa banaanta iyo ma banaana yahay koolna may labada labadii lafti baa la kala qaaday cazaa saaxibu lisaafi linasaiyi nasaa-i buu halkan u tiriyey min gayri ma khilaafin ay min gayri xikaayati khilaafin canhu isagoon wax khilaafa oo uu leeyahna qowl labaadna uu leeyahy aan kasoo naqlina qowlkan uba tiiriyey dee waxaana ashhara oo culimada agtooda ashhar ku ah ama dee ku mashhuursan inuu isagu qabo mancintaasba wey haddaba linasaa-iyi buu u tiiriyey iyo walaksariina intoodii badnayd culimada laakiin muxuu yihi wahuwa haddaba kala farqinta iyo kala qaadku alladii kii weye ishtahara shuhroobay musalaxan liahlihi xaala kawnihi musalaxan liahlihi isagoo u ah ehelkii cilmiga cilmigan xadiidka mustalaxoodiiba noqday in la kala farqiyo akhbaranaana qiraa'ada laga dhigo xadasanaa samaaca ahelkiisi ahlil asari asarka ehelkiisa kolley noocan saddex bayd baa inooga harsan saddexan baydna kolley casharka dambuun baa inoo yar raaci wax weynoo sidaasay soo kordhinaysaa ma jirto ee waa qolooyinkii kala farqinta kolkood bal camalkoodii wuxuu ayo dee aan kuma tirin karno camal aada usi yar uu ruuxu isku sii adkeeyey inuu aha ama mutashadidiintii jaanibkan laguma tirinayay saddex baydu markaa adigo casharka dambu ba inoo raaco allah subxaana watacala aclam الحمd لله رب العاalمين والصلاaة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وبعض من قال بداء عاد قراءة الصحيح حتى عاد في كل متن قائلا أخبرك إذ كان قال أولا حدثك قلت وذا رأي الذين اشترطوا إعادة الإسناد وهو شضض واختلفوا إن أمسك الأصل رضا والشيخ لا يحفظ ما قد عرض وبعض النظار الأصول يبدله وأكثر المحدثين يقبله اختاره الشيخ فإن لم يعتم- يعتمد ممسكه فذلك السماع رد واختلفوا إن سكت الشيخ ولم يقر لفظا فرآه المعظم واختلفوا إن سكت الشيخ ولم يقر لفظا فرآه المعظم وهو الصحيح كافيا وقد منع بعض أولي الظاهر منه وقضع به أبو الفتح سليم الرازي ثم أبو إسحاق الشيرازي كذا أبو نصر وقال يحمل به وألفظ الأداء الأول والحاكم اختار الذي قد عهد عليه أكثر الشيوخ في الأداء حدثني في اللفظ حيث انفرد واجمع ضميره إذا تعدد والعرض إن تسمع فقل أخبرنا أو قارئا أخبرني واستحسنا ونحوه عن ابن وهب رويا وليس بالواجب لكن رويا بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku soo jirnay oo adigu inoo soo dhammaanayay bal qiraa'adii sheekha lagu dul aqriyayey bal jawaanibtii dhowrka ahayd ama afarta ahayd ee culimmadu ay kaba hadleen kutubtan mustalaxa markay kaba hadlayeen taas waan soo wada aragnay dhammaan waan soo wada aragnay alfaadii adahana waan soo aragnay bal dee hadalkii dheeraa ee ku sugnaa xadahanaa iyo akhbaranaa isticmaalkeeda la isticmaalo ee cardiga loo isticmaalana waa tii winoo yar dheerayd inoogu dambaysay marka waxa u dambeeya uu inoo sheegay raximahullahu tacaala sheekhu marka la eego istilaaxii markii dambe muxadisiintu si uu kuba shuhroobay ee raggaa hore iyo raggii badnaa uu inoo magacaabay se iyagu qabeen tii inoo horreysay haba noqotay laakiin istilaaxii ahlal asar si uu kuba shuhroobay waxay ahayd in xadahanaa iyo akhbaranaa la kala farqiyo fa xadahanaa loo khaas yeelo wixii sheekha carabkiisa laga maqlay ee isaga samaaci akhbaranaana lagu gooni yeelo wixii cardiga ahaa ama sheekha lagu dul aqriyay oo labada akhbaranaana idlaaqeed iyadoon waxba lagu qaydin la isticmaalo cardigii loo isticmaalo xadahanaa inay qeyd la socdo mooyaane oo la dhaho xadahanaa qiraa'atan calayhi mooye inaan idlaaq ahaan la isticmaalin taas waa markii dambe agtooda kuba shuhrowday ee dadkii qowlkaa qabay oo culimmada intoodii badnaydnoo saaxib alinsaaf uuba tiriyena barhkood magacyadooda ama raggoodii waaweynaa waaba matni weynoogaba sugnaan intaas bay ahayd marka halkana saddexan bayd wuxuu inoogu sheegayaa wax weynoo soo kordhayaa ma jirto oo ama masale cusub maaha qolooyinka iyou kala farqinayay ee la xadahanaana qira waxa samaca loo isticmaalaya akhbaranaana qiraa'ada loo isticmaalaya ayaa barhkood dee ilaalin ay lafsiga iyo cibaarada ilaalinayaan bay aada ugu adadkaayeen bal arrin buu inoo sheegayaa nin caalim ahaa oo muxadisa kaba dhacday iyadoo markii hore uu xadahanii ugu isticmaalay kitaabkii uu sheekha uu kaba warinayay ugu dambaydna ay u caddaatay sheekhuba ama dee isagoo xadahanii male isagoo ku dul aqriyaye laakiin waa sheekha sheekhiisa si dee uu ugaba wariyey ayuu u haystay inay samaac min lafsi sheekhto markaa xadiis kasta oo kitaabkii ka mida uu ku dul aqriyayeyba wuxuu ku lahaa xadatakum fulaan dee ninkii kalena waa dhegaysanayey arrintii uu ku sugay waxba kuma inkirin markii kitaabkii uu dhammeeyey ee kitaabkiina waa kitaab weyn oo saxiixii bukhaariya uu dhammaaday ayuunbuu maqlow sheekhii kaba maqlay ee kitaabkan hebel waxaan uga maqlay qiraa'ay ahayd ee may ahayn baa samaac laftigiisii aan waxa weeyaan kaba maqlay siibaa isagii kuma cuslaatay wuxuu ku yidhi maxaad markii hore xadiis kastaba xadatakum baan idinku lahaaye aad waad qiraa'ii odhan weyday haddaba bal markaa waa halkan tashadudkan uu kaba yimie kitaabkii buu dib usoo bilaabay xadiis xadiis waa kitaab weyn oo bukhaari ah markuu markaasuu mid kasta halkuu xadatakum fulaan ka laha marka uu sanadka bilaabayo ayuu odhanayay akhbarakum fulaan waana qolooyinkaa dee farqinta iyagu ku tegay intaas weeye inta uu inoo sheegayaa bal markaa masale inoo dambaysana waa ishaari doonaa taasna mar kale imanaysaaba oo wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wa bacdu man dadkii iyo duulkii barhkood qaala yidhi bidaa qowlkan oo maxay ah tafriqada xadahanaa iyo akhbaranaa la kala qaado akhbaranaana loo gooni yeelo iyadoo la idlaaqayo wixii sheekha lagu dul aqriya ama carbigii kuwaa barhkood acaada waa soo celiya aliftan acaada waa lilidlaaqun qiraa'ata saxiixi waa kitaabkii bukhaariya saxiixa aqrintiisii buu soo celiyey xataa caada ilaa uu laabmay oo sada alifteedna iyadna waa idlaaqune ilaa uu ku laabmay fii kulli matnin xadiis kastaba qaa'ilan xaaliya isagoo ku qowlaya akhbaraka fulaanun can ilfirabriyiba ama taas ba lahaa muxuu taa u yeelay idcile kaana wuxuu ahaa qaala mid yidhi awalan markii hore ku yidhi buu ahaa xadaaka xadaaka buu yidhi markii hore markuu ogaado qira'a inuu sida sheekhu ku taxamulayba ahayd buu akhbaraka dib ugu soo wada celiyey qolku waxaan yidhi ciraaqi baa leh wadaakan celintan dee matnin kastaba sanadkiisii dib loogu soo celinayaa matnin kastaba markii uu dee sanadkiisii uu la aqriyayay ra'yuladiina kuwii ra'yigooda weeye ishtaraduu shardiyey icaadat alisnaadi marka kitaab ama nusqo sanad keliya la warinayo bal xadiiskii koowaad ee sanadkaa hore laba socday mooyaane mutuuntii kaliya axaadiistii ka dambaysayna in sanadkii haddana dib loogu celiyo kuwa shardiyey weeye wahwa kaasna shadadu waa jawr iyo ziyaado iyo xade markaa iska takalluf buu noqon oo waxa uu leeyahay nin adigu markaa kollay suu ibnu salax kaba cabiray dee min rafaaca ilxadiid fii khuraasaan ba ahaa oo isaga ninkan sida sharaxaba inoogu sugan la odhanayo moxamed ibnu yacquub ilharawi ayaa nin sheekha oo raggii dee kitaabkan bukhaari riwaayada u lahaaya ayuu ku aqriyayey korkiisa ku aqriyay ninkaa sheekhiina xadiiska wuxuu ka warinayay firabri firabri ama farabri waayo labada way ku dabdiyaane farabrino kale waa nin mashhuur oo bukhaari kitaabkiisan waa ninkii dee aada u soo naqliya kumayaal iyo kumayaalla ay kaba wariyeen in asaaniiduna ay u badan tahayba halkay isaga gasho walow dee rag kaloo bukhaari ka wariyo asaaniidoodu ay maanta abaaban dee maxfuudtay ay jiraan haddaba farabrigaas buu ka maqlay saxiixa bukhaari ninkani markaa maxamed ibnu yacquubkani waa ku dul aqleeyo xadiis kastaba wuxuu lahaa markuu sanadka biliday sanadkii maanta mid waa sanadkii bukhaari lahaa midna waa sanadkii kitaabkiisu lahaa sanadka bukhaari waa kan sheekadiisa ka bilaabmaya inagu baan aragno ee inaa dee kutubta nooguba sugan taasi waa sanadkii bukhaari oo axaadiista ku wariyey midna waa sanadkii kitaabkiisa lagu wariyey maanta ninkanna aad buu ugu dhow yahay oo dee waxaa laba ayaa u dhaxeeyey waa ninkan uu ku dul aqriyayo sheekhay magaciisa aanay noo soo naqlin iyo farabri hadhowna bukhaari oo markaa sanadkii kitaabka meesha dee halkanna waa sanadkii kitaabku aqriyayaa horta marka hore hadhow sanadkii sheekhu lahaa ha raaciyo xadiid kastaba marka uu bilaabayayna uu ku dul aqriyayaay wuxuu markaa odhanayay xadaakum alfarabriyu de waxa weeyaan dee waa xadaa ama dee qaala xadaana albukhaariyu can kada kada kada saasuu odhanaya oo isagiibu horta la hadlayaa waa qiraa'a cala sheekh xadaakum alfarabriyu qaala xadaana albukhaariyu markaasu sanadkii bukhaari halkaa lagaba gelaya in markaa ninkani kitaabkan bukhaari bukhaari dee axaadiista asaaniid kala duwan buu ku wariye laakiin kitaabkiisa marka la eego dee sanad keliyuu leeyahay innagu markan imika kitaabkiisii sanad ahaan ku warinayno xadiidka ugu horeeya laga bilaabo ilaa ka ugu dambeeyo kitaabkii baynu dariiq ku warino sheekh fulan baan ka warinayo can fulan can fulan can fulan ilaa laga soo gaadho misaalaan farabri la soo gaadho marka kitaabkii wuxuu leeyahay sanad keliya ayuu leeyahy waa sanadkan aad ku warisay haddaad dee dhowr isnaad ku warisayna waa dhowr asaanidow laakiin marka geeska isnaad kastaba la eego axaadiistii kitaabka oo dhan sanadkaasaa kugu sanada oo markaad bukhaari soo gaadho ayaad sanadkiisii aqriyi laakiin adigu xadiis kastoo bukhaari sanad markaad ku warinayso waxaad ku warisay sanadkaa sheekadaadii aad ka warisay ilaa talaamiidii bukhaari aad halkaa kaba gaadhay sanadkaa keliyuu leeyahay markaa markuu sanadka dambe inagu kala barhbaya kaa hore aqriyayo ayuu xadiis kastaba ninkan ku lahaa xadaakum alfarabriyu iyaduna n waa in iqraar sallay waa jiraya ama dee iqraarkaa laga qaata sukuudkiisana ugu baraarugsanaa ama isagoo nacan raacinaya iyo ha haba noqoto si ay noo dambaysee bal markaa xadasaku markuu yidhaha farabriyo ayuu halkaa isagana muxuu odhanaya farabri kalaamkiisa buu soo naqlina ama akhbarana ha yidhaaho ama xadasana albukhaariyo hadhow marka bukhaari la gaadho dabadeed asaaniideeda imakay noo taalaa la aqriyaya ninkani markaa muxuu sameeyey wuxuu moodayey sheekhani inuu farabri ka dhegaystay kitaabka oo uu lafti ahaan uga maqlay markaasuu sanad kasta wuxuu lahaa xadiid kasta kii koowaad kii ilaa kii ugu dambeeyey xadasakum alfarabriyu de waa can ilbukhaariyo can kada can kada markuu kitaabkii dhammaaday ayuunbuu maqlay sheekhoo leh in anugu kitaabkan waxaan kaga qaatay qiraa'a cala sheekh oo waxaan maqlay waxa weeye sheekhu qiraa'a ayuu ahaa farabri ee may hayn samaacan kaba maqlay haddaba bal markaa waa halkan uu shadadkana ku tirinayee muxuu deeta dhacday isaguna waa raggan kala farqinaya hadduu dee saa bukhaariyo qowlkiisii qabo uma baahnin xadasanii akhbaranii isku mid bay u ahaan layd oo hadduu xadasakum yidhaaho iyadooy qiraa'atayna caadi bay saa ay bukhaari iyo qolooyinkii kale la socday aynu sooba aragnay ee waxa weeyaan zuhri iyo qadaan iyo malik iyo raggaa lahaa sufyaan ibnu cuyeynayo isagu muxuu ninkani qabay tafarqada in akhbaranii qiraa'ada ay tahay xadasanii asamaacayso labada mid aan dee idlaaq ahaan midna halkeeda ta kale loo isticmaali karin kitaabkii buu dib u soo bilaabay markaasuu halkii xadiidkii koowaad marka uu joogo ayaa muxuu lahaa akhbarakum alfarabriyu yaatuu bukhaarina laftigiisii uu farabri kaga soo naqlinaya ama xadasanii ama xadasanaa haba noqoto ama akhbarana ama akhbaranaa buu sheegaya kitaabkii buu si dib ugu soo wada celiyey intaasba weeyaan waana qolooyin kale farqada laakiin muxuu beydka ugu dambaysa inoogu sheegay sheekhu waxay noo soo socota haddii a la yidhaaho n kitaabka ku arki doonaa dee adigu kitaabkan ugu tegi doonaa sifada riwaayada iyo haddii imika saasoo kale bukhaari ama kitaab kale ama juz ama nusko uun sanad keliya lagu wada warinayo axaadiisteedu asaaniid kala duwan halahaato laakiin adigu sanad keliyaad ku wada warinaysaa kitaabka caynkaasi haddaad warinayso ood bal majlis baaba de axaadiis kitaabkii ka mida ama nuskada axaadiisteedii baad ku wada warinaysaa horta xadiidka koowaad dee waad sheegaysaa sanadkaagii oo xadasanaa fulan ama akhbaranaa fulan can fulan can fulan waad odhan ilaa nuskadii aada saa ku dhammaynayso aad dee marka u sheegayso dee sanadkeeda hore ku dhammaynayso laakiin xadiidka labaad ee nuskadaasi ay leedahay iyo wixii ka dambeeyey markaad warinayso dee shardi maaha sida uu inoo sheegi doonaan arkayda ay raajax yeelaan in sanadkii lagu soo celiyaayo hadda maxaad kuba gaabsanaysaa intaas ilaaha wa bihi oo macnuu uu yahay bilisnaadi almadkuur ama wa bilisnaadi baa jirahayd waxba adama damin kaba dhigin macnaa isnaadkii markii hore aan soo aqriyey ayaa deeta aan ku wariyo dee can fulan markaasaad sanadkii ay nuskadu ka bilaamaysa iyadu ama bukhaariba ka bilaamayaaad sheegi mithaal ahaan bukhaari ayaaba ka soo qaado oo imaka haddaan eegna inaad dee adigu ku warisay can fulan can fulan can fulan sheekhaagiisna sheekhiisisna sheekhiisii bukhaari halkaa lagaga wariyey markaad kitaabkii bukhaari adigu aada warinayso horta ta hore sanadkaagii koowaad sheegaysaa aada bukhaari ku gaadhaysay waa xadiidkii koowaad buu raacay laakiin axaadiistii dambe kole hadaad majliskii uun aada fadhido oo dee imaka taas ay tahay axaadiistii ku xigtay dee inaad sanadkii haddana tilaa xadasanaa fulanood soo wada celisa waad leedahay laakiin waxba shardi maahee halka sanadkiina waad sheegtay ka soo celin lahayd ayuunbaad odhan wabilisnaadi macnaa isnaadkii hore deeta waxaad ka bilaabi in sanadkii bukhaari lahaa adigu markaa intii asaaniidaadii adigu aada bukhaari ku gaadhaysaad iskaga tegaysaa kol haddaad sii hore aad kuba sheegtay taasibaa waxay leedahay culimmadu markaa shardi maaha in la soo celiya waxaa lagu kaaftoomaa wabihi ama bilisnaadi ayuunbaa laguma kaaftoomaa haddaba ninkani dee markii hadduu taa isagu qabo oonu tan shardiyay dambe waxaa ku filayd inuu markuu xadiidkaa koobaadba dee akhbarakum idhaaho inuu yidhaaho dee akhbarakum de waxa weeyaan bijamiici saxiixi albukhaariyi dee alfarabriyu can lbukhaari wasaatum oo uu iska duuduubto oonu waxba asaaniiddii dib u soo wada celin ee laakiin isagu waaba kan dee tan oo malaa wuxuu qawlkan ah shardi weeye in adigu inay sanadka waxaad ku maqashay sidaasaad ku maqashay si aad u maqashay uun ama aad ku warisay un mid mid aada ugu soo wariso ayaa shardiga ayuu kuba tegay buu leeyahy ama uu qabay malaha kuwa ra'yigood weeye taasna waa masale inoo dambaysay iyadu masaladan way dambaysaaye in mukunbuu halkan soo yaroreysiiyey isagoo baltan ku tawjiihinaye dee taasna wuxuu kuba teriyey inay jawrba ama siyaado iyo shadad tahay iyo waxadgudba adigu waa ad adkayn tashadud adag inay tahay unoo isku adkayn wax laysku adkayn ay tahay inay waxba taasi shardi ahayn intuu inoo sheegay intaa weeye oo wuxuu uhi wa bacdu man dad barhkood oo qaala ku qowlay bidaad daad waa maxay waa bilfarqi bayna xadahanaa wa akhbaranaa cinda aliطlaaq la kala farqiyo markaasna akhbaranaa loo khaas yeelo qiraa'adii sheekha lagu dul aqriyayay xadathanaana wixii laga maqlay sidaa ku kala saaray acaada uu soo celiyey qira'ata saxiixi bukhaariba aqrintiisii uu sheekh sheekhadiisii ka midahayd ku dul aqriayo tilmiidkii bukhaari kaba qaatay ayuu dib ugu soo celiyey xataa caada ilaa uu laabmay oo fii kulli matnin xadiid kastaba ilaa uu dib ugu noqday qaa'ilan xaaliya isagoo ku qowlaya akhbaraka falay waa dee caadi walow dee mutuunta kale kan aynaan hayn iyo dee xataa shuraaxda kale alif idlaaqi halkan taale akhbaraka ay kitaab ahaan qornayd laakiin dee macnuu waa kane akhbaraka isagoo leh dee waa farabri ayaa ku waramayo bukhaari muxuu taa u yeelay idcilla ee kaana wuxuu ahaa qaala